يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati almaa'ida waxaan ka soo hadalnay waxyaalihii muxaramaadka ahaa oo dadka muslimiinta ah laga reebay oo allah uu ka xarimay ayaan ka soo hadalnay hadda halkan waxaan ka gelaynaa waxyaalaha rabbi subxaanahu watacaala dadka uu xalaaleeyey oo mubaaxa u ah xalaasha u ah ayaan ka waramaynaa oo ku saabsan waxyaalaha cunitaanka bani aadamka ay cunaan arrintaas baan arkaynaa waxa u xalaasha oo nikaaxa ah iyo guurka ku saabsanna waan arki doonnaa insha allahu tacaala yas'aluunaka maada uxilla lahum yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nabiyullaahi moxamedo maadaa maxaybaa uxilla lahum loo xalaaleeyey muslimiintii ayay ku weydiinayaan waxa xalaasha u ah maadaama wixii xaaraamta ahaa aayaddii hore looga soo hadlay xurrimat calaykum almaytatu waddamu walaxmu lkhinziir ilaa akhiri alaaya maxaa noo xalaala bay ku weydiinayaan maadaa maxaybaa uxilla lahum muslimiintii loo xalaaleeyey taa ayay ku waraysanayaan qul waxaad tidhaahdaa marka nebi maxamedow uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaalaha wan wanaagsan ee xalaasha ah ayaa la idiin xalaaleeyey wamaa wasaydumaa shay ugaartiina waa la idiin xalaaleeyey callamtum aad barteen aada wax barteen oo min aljawaarixi kuwa wax dhaawaco ah ama kuwa wax kasba ah wixii ay soo ugaarsadaanna waa laydiin xalaaleeyey mukallibiina idinkoo ah kuwa wax barayo oo tacliiminayo barayo qaabka loo ugaarsado barayo tucallimuunahunna jawaarixdaas iyo kuwa wax dhaawaco waad baraysaan mimaa kii xaggii ayaad wax ka baraysaan callamakum allahu allah uu idin baray wixii allah ilaahay uu idin baray ayaad idinkana wax ka baraysaan baa la leeyahay kuwaas sidaasaad samaysaan kolka fakuluu cuna mimaa amsakna ugaartii ay idiin ay qabtaan calaykum ay lakum idinka ay idiin qabtaan cuna buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala wadkuruu xusa oo sheega marka aad diraysaan shayga aad ku ugaarhsanaysaan markaad diraysaanna isma allaahi alla magaciisa xusa calayhi yacni ay cinda irsaalihi baa loo jeedaa calayhi jaarixaas ama maaragtay yacni xayawaanka aad diraysaan dushiisa magaca ilaahay ku sheega wattaqu llah allana ka cabsada oo wuxuu idiin xalaaleeyey ku gaabsada maxaa yeelay ina allaha alle sariicu lxisaabi xisaabkiisa mid uu deg deg badan yahay weeyaan oo markuu addoommadiisa inuu xisaabiyo doono waxba ku qaadan mayso wax yar iyo wax weyn intaba wuu ku abaalmarini aayaddan sababta ay ku soo degtay sida ibn abi xaatim uu warinaayo bisanadihi can saciid ibni jubayrin saciid ibni jubayr oo taabicigaana sanadkiisa uu kaga warinaayo wuxuu leeyahay saciid ibni jubayr ninka la yidhaahda cadiy bni xaatim waa saxaabi cadiy bni xaatim saxaabigaas jaliilka wa zayd ibni muhalhal aطa'iyeyni ninkaa labaadee zayd ibni muhalhal la yidhaahdo labadoodaba waxay ka mid yihiin qabiilka ta'i la yidhaahda bay ka mid yihiin qabiilata tay la yidhaahday ka mid yihiin labadoodaas ayaa waxay weydiiyeen sa'ala rasuul llahi rasuul allahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga ayay weydiiyeen markaase waxay yidhahdeen yaa rasuul allah qad xarama allahu calayna almayta allah wuxuu naga xarimay baktigii buu naga xarimay famaada yuxilu lana minha maxaana loo xalaaleeyey marka oo maaragtay yani ka mid ah wixii nalaka xarimay yani oo yani wixii la quudanayey maxaana lakaga xalaaleeyey markaasaa fanaزlat hadihi اlaaya aayaddan ayaa soo degtay yas'aluunaka maada uxila lahum qul uxila lakum اطayibaatu markaa saciid ibnu jubayr markuu fasirayay wuxuu yidhi طayibaadka waxa weeye alxalaalu الطayibatu lahum xalaasha yani ayibka ahee loo xalaaleeyey ayaa loo jeedaa aayaddaa marka su-aasha ay weydiiyeen sidaas ayay ku timid nabiyullaahi moxamedna hore kama jawaabi jirin ilaa waxay inuu ku jawaabo mooye yas'aluunaka maada uxilla lahum waxay ku weydiinayaan maada uxilla lahum ayu shayin uxilla lahum maxaa loo xalaaleeyey sidaas bay ku weydiinayaan yacni maaragtay waxa u xalaasha maadaama wixii laga xarimay lasoo sheegay maxaana loo xalaaleeyey ayay ku weydiinayaan qul kolka waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow jawaabta ilaahay baa u laqinayo siinayo asaga jeebkiisa kama hadlo maa yantiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyi yuuxa jawaabtii bixi baa laleeyahay uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaat waxyaalihii wan wanaagsanaa baa la idiin xalaaleeyey ayibaadka marka maxaa la yidhaahdaa shayga ayibka la yidhahda xagga luqada waxay ku sheegaan luqa ahaan maa yst yani waxay yidhaha maa yastaliduhu aakiluhu wayastatiibu qofka waxa uu markuu cunayo uu macaansado oo maaragtay uu yani wanaagsanayo mima axallahu llahu lahu mima axallahu llahu licibaadi wuxuu ilaahay addoommadiisa u xalaaleeyena ka mid ah ayaa la yidhaahdaa shaygaasi waxa weeye waa shay oo nafci ku sugan yahay waxtar baa uu leeyahay shayga tayibaadka ah waa shay waxtar leh waxaa la yidhaahdaa ayibku waxay yidhahdaan kullu maa fiihi nafcun aw ladatun min gayri dararin bilbadani walaa bilcaqli yacni wax alla wixii ayib waxaa la yidhaahdaa waxtar leh waladatun ladana leh oo macaansi leh isla markaasna aanan jirhkaada iyo caqligaada darar u keenaynin dhib aanan u keenaynin wuxuu qofka ku macaansanayo oo waxtar leh oo jirhkiisa wax tarayo caqligiisana waxba gaarsiinaynin jirhkiisana aanan dhib u keenaynin marka halkaas waxaa laga qaadanayaa inay tahay shayga ilaahay uu xalaaleeyey oo tayibka uu ku tilmaamayo maa laysa bikhabiitin minha wax alla waxaanan khabiis ahayn oo idil oo shay xun aan ahayn in muslimiinta loo xalaaleeyey ayay tusinaysaa waxaa la yidhahdaa marka ayibkana kullu yani waxaa la yidhaahdaa shayga ayibka waxa weeye kullu maa lam ya'ti taxriimuhu fii kitaabin aw sunnatin wax alla wuxuunan xaramnimadiisu ayan ku imaanin kitaabka qur'aanka ah ama sunada nebigabana aykusan ku imaanin ayaa ayib la yidhaahdaa marka mafhuumka aayaddan laga qaadanayo ayibaadka la idiin xalaaleeyey ilaahay uu leeyahay waxaa weeye wixii khabaa'if ah oo ayibka cagsigiisu khabiisa oo xunna in muslimiinta laga xarimay mafhuumka aayadda laga qaadanaya waxaana caddaynaya aayadda fii suurati alacraaf ku jirto allah uu leeyahay wayuxillu lahum اطayibaati wayuxarimu calayhim alkhaba'ita allah dadka wuxuu u xalaaleeyey waxyaalaha ayibaadka eh wan wanaagsan wax alla wixii khabiif ahna waa laga xarimay marka shayga khabiif la yidhaahdo waa waxa jidhkaada dhibayo nafci maaragtay adiga aada u mooda haba haba ku siiyo shay nafci a u malinaysa aabad ka heshid sida khamrigoo kaleeto darar caqliguu gaadsiinaya caqligaaduu dhibaya yacni waxaa la mid ah badankaada waxa dhibaya sida hadda jaadka dadka cuno oo kaleeto sigaarka oo kaleeto iyo wixii lamidka ah waa khabiif waaye ayib lama yidhaahdo maxaa yeelay darar badani buu leeyahy jidhkaadu xataa uu dhibayaa weeyaan marka waxaas wax alla wixii aan ayib ahayn ayaa waxa weeyaan yani waa shay khabiia wey khabiina waa muxaram ilahay wuu xarimay wayuxarimu calayhim alkhaba'ia buu ilahay leeyahay subxana wa tacaala marka ayibaadkana loo xalaaleeyey wamaa callamtum min aljawaarixi wamaa callamtumtaan waxay ku cadsan tahay ayibaadkan uxilla lakum ayibaatudaas ayay ku cadsan tahay idaafana meesha ka xadfan bay leeyihi meesha ku qadaran mudaaf ayaa ku jiro waxaa la leeyahay yani waxa weeye qul uxilla lakum ayibaatu ayaa ayibaadkii baa laydiin xalaaleeyey wauxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey saydu maa callamtum min aljawaarixi saydu maa shay ugaartii callamtum aad wax barteen oo min aljawaarixi kuwa wax dhaawaca ah wax wax dhaawaco ama wax kasbo yani kuwaas wixii ay soo ugaarsadeenna waa laydin xalaaleeyey jawaarixda marka waxaa la yidhaahdaa culammada aljawaarix waxay ku fasiraan alkawaasib min sibaaci albahaa'imi waاطayr waxaa la yidhaahdaa waxa wax kasbo waxa wax kasbo ama xayawaanka ka mid ah oo bahaa'imta la yidhaahdo amase shimbiraha ka mid ah yani waxa la tababaroo lagu ugaarsadaa la yidhaahdaa sida maalan yani eeyahoo kaleeto eyga waa la waxbaa la baraa waa lagu ugaarsadaa waxaa lagu ka mid ah sida maalan shabeelka oo kale haramcadka baalka la yidhaahdo oo kale iyo wixii yani dugaaggaa ahoo lagu la adeegsado oo inta la tacliimiyo lagu ugaarsado waxa ay soo qabtaan ugaar ahaan kuugu soo qabtaan ayana waa lagu xalaaleeye weyaan waa kuu xalaal wey shimbirahana sidoo kaleeto qayb lagu ugaarsadaa ka mid a sida gorgorka oo kaleeto waa lagu ugaarsadaa waa la tacliimiyaa sida baalkan galayrka la yidhaahdo ee yani ay soomaalidu barakaysato awliye waa dhahaan yani waa iska shaka xariir shimbir waxay kuleeyihin waa awliye waxbuu ogyahay waxbuu ka warqabaa shimbirkaas laftiisa waa lagu ugaarsadaa waa shay lagu ugaarsado weeyaan marka kuwaas oo kaleeto yani waxaa la yidhahdaa jawaarixa loo yaqaana aljawaarix baa la yidhahdaa bimacnaa waxaa loo jeedaa kawaasib kuwa wax kasbada weeyaan wax alla wixii marka ay soo qabtaan ugaar ahaan ay usoo qabtaan waa markii la tacliimiyo wax la baro dabadeed oo marka la diraayana magaca ilaahay la xusoo la yidhahda bismi illaahi allahu akbar la yidhaahdaa waxay soo qabtaan waa xalaal yacni waana ijmaac inuu shay xalaala yahay waan arki doonnaa insha allahu tacala waa ka hadlayna marka aljawaarix waa jamcu jaarixin jaarix baa jawaarix lagu jamcinaya jaarixna waxaa la yidhahdaa kaasib baa la yidhahda alkaasib midka wax kasbo oo maalan waxaa leedahay fulaanun yani jaraxa fulaanu ama ijtaraxa fulaanu haddaad tidhaahdo yani idaktasaba markuu kasbada baa la yidhahda jaraxa fulaanu waxbuu kasbaday baad odhanaysaa jaraxa fulaanu qur-aanka way ku timaadaa jaraxa iyo ijtaraxa labadaba way ku timaadaa jaraxa oo kaleeto fii suurati alancaam ilahay wuxuu leeyahay wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaari allah waa allah habeenkiina idin oobsado markaad seexanaysaan subxiina og waxaad kasbanaysaan maa jaraxtum bimacnaa maa kasabtum waxaad kasbataanna og wey waxa way fii suurati aljaasiyana ijtaraxa ku timaada am xasiba aladiina ijtaraxu sayiaati ijtaraxu sayiaati baa ilahay leeyahy yani dadka sayi'aadka kasbada baa loo jeeda la yimaado sayi'aadka kasbado marka ijtaraxa iyo jaraxa bimacnaa iktasaba baa loo jeeda oo masalan carabta waxay odhan jirtay fulaanun jaraxa ahlahu khayran fulaan dadkiisii wuxuu u kasbay khayr buu u keenay bay leeyihin yani idaa kasaba idaa kasaba lahum khayran hadduu wanaag u sameeyo waxaa la leeyahay jaraxa ahlahu khayran khayr buu u keenay baa leeyahay qofka aanan cid maaragtay u shaqayso oo masaariiftiisa jirin oo kale hadduu jiro waxaa leeyahay fulaanun laa jaarixa lahu yani ay laa kaatiba lahu qof wax u kasbaayo ma jiro baa la odhan marka jawaarixda bimacna alkawaasib waa wax kasbado oo raashinkooda doonto hilibkooda doonto ayaga ugaarsado weeyaan marka jaraaxadii oo dhaawacii ahna waa loo jeeda wax wax dhaawaca weeyaan saasaa laloo yahay marka eeyahaas iyo maaragtay bahalladaas iyo shimbirahaas oo lagu lagu ugaarsadaa waxa ay qabtaanna waa laydiin xalaaleeyey allah saasuu leeyahy mukallibiina xaala kownikum mucallimiina laha kuwa wax baraaya aad tihiin yacni mukallibiinta waxaa loo jeedaa waa tacliiminaysaan waxbaad baraysaan weya oo waxaa la yidhaahdaa yani kallabahu markaad tidhaahdo idaa callamahu akhda saydi ugaarta sida loo qabta markuu la baro xayawaankan ayaa loo jeedaa bimacnaa kallaba mukallibiina idinka oo ah kuwa tacliiminayo wax barayo yani shimbirihii iyo maaragtay eeyihii lagu lagu ugaarsanayay aad baraysaan walidalika waxaa la yidhahdaa almukallib mukallib marka la ismu faacil laga dhigaayo waxaa la yidhahda waa mucallimu lkilaabi likayfiyati listiyaadi waruq اta'diib wاtafqiif saasay ku tilmaama yani waxa weeye mukallibka waxaa la yidhahdaa qofka eeyaha iyo waxa lamidka ishimbiraha baro qaabka loo ugaarsado iyo ariiqa lagu edbiyo lagu tababaraahi dadka yaqaano kuwaasaa la yidhaahdaa tafqiifinta iyo toosintooda dadka yaqaana mukallib la odhanaya wey qofka sidaa yaqaan oo maahirka ku ah baa mukallib la odhanaya mukallibiina idinka oo wax barayo eeyahaas iyo iyo shimbiraha iyo dugaagga aad wax baraysaan tucallimuunahunna idinkoo barayo mima callamakum allah allah wixii ou idin baray ayaad wax ka baraysaan yani shaygan eeyaha iyo waxa lamidka oo dadka wax la bara yani xayawaanaadkaas wax la baro qaabkay u ugaarsan lahaayeen waa cilmi maarata aad u qiimo badan wey waa cilmi sarreeyo qiimo leh weeyaan wa ilhaam min allah ilahay baa bani aadamka ku ilhaamiyey xayawaan eednan isfahmaynin ayaa la tacliiminaya markaasaa eygaas markii la diro oo magaca ilaahay lagu diro ugaarta uu soo qabto ama dugaagaa kale ama shimbirkaasi ma cunaayo markuu dilo waa ag fadhiisanaya waa ku sugaaya ilaa ninkii iska lahayo dare ugu yimaado waa nooc tacliimta ka mid ah walidalika ilaahay waxyaalaha uu bani aadamka baray ama maaragtay shay muktasaba oo caqliga lagu kasbada ha noqdo ama ilhaam ilaahay uu siiye ha noqotee waxyaalaha uu rabbi khasaa'iska uu bani aadamka siiyey wax weyn wey wax weyn wey yani waxyaalaha waxaa ka mid a inay xayawaanaadkaasoo kale tacliimiyaan ay wax baraan oo eeyaha u horeeya walidalika lafdigan yani hadda yani mukallimka iyo kallabahooda waxaa loo adeegsaday eyga waa midka ugu horeeya la qabsan og bay dhahaan tacliimta aada u qaadan og wey oo la adeegsado ugaartaa loo dirsadaa adduunyada hadda waa lagu shaqaystaa waa aragtan askar weeye oo yani maaragtay waxyaalaha lagu baaraayo draagiskay waxa lamidkaa lagu baaraayo dembiyaday kisaskay galaana lagu doontaayo yani xataa qaarkood suuqyaday kaga adeegtaan dadka indhoolayaasha qaara wado ku shaqaystaanay u adeego eyihii oo la tacliiminaayo ama meeshuu baska ka raaci lahaa iyo meeshuu bankiga geyn lahaa iyo ey baa u shaqaynaya waa waa la tacliimiy waxbaa la baray marka yani ilaahay baa siiyey waa ilhaam min allah subxaanahu watacaala weeyaan ilhaam ilaahay oo dadka siiyo ayay ka mid tahay iyo shay ay kasbadaan walidaalika aad arkaysaa markii eyga la diro waxay leeyihiin takliifka maalan markay takliifka ka hadlayaan waxay leeyihiin an tastashliya idaa ushliyat wa tanzajira idaa zujirat yani culammadii hore saas ku fasiri jireen haddii la yidhaahdo his qaba haddii la yidhahdo oo eyga la diro waa dhaqaaqaya waa ordaya wixiiba soo qabanaya jac haddii la yidhahdo laga joojiyana waa joogsanaya marka kaasoo kalea la tacliimiya qaabkaa loo sameeya weya kadalika shimbiraha lagu adeegtaa oo qaabkaasoo kale wax u qabtaan marka waa ilhaam ilaahay bani aadamka uu siiyey oo tashriif oo khalqiga kale ka sharifay ka mid tahay wey mukallibiina tucallimuunahuna mima callamakum llah ilaahay baa baray markaas ayagana cilmigiisii bareen xayawaanaadkaas weeyaan markaasuu rabbi wuxuu yidhi fakuluu mima amsakna calaykum fakuluu cuna mima amsakna wixii ay ugaartaan oy qabtaan calaykum idinka ay idiin soo ugaaraan yacni maaragtay ay sidna lakum aljawaarixu baa loo jeedaa haba dilaan hadday rabaan haba dhinta hadduu doono haba dhinto hadduu doono yani marna haddaysanba cunin ayaga markuu dilo hadduusan cunin dhaawaciisii oo u dhinto xataa isagoo dhintay markaad diraysa markaad bismi illaahi ku dirtay ood u tagtaa waa kuu xalaal ugaartaasi waad cunaysaa weeyaan mima amsakna calaykum laakiin shardigaana la daba dhigooda markaad diraysaan wadkuru isma allaahi calayhi ay calaa irsaalihi markaad diraysaanna ilaahay magaciisa ku xuso bismi illahi allahu akbar dhaha magaca ilaahay ku xuso oo dira sum allaha loo jeedaa weeyaan ilaahay ku magacaaba markaad diraysaan bismi illaahi dhaha oo dira weeyaan ولذلك ابن كثير رحمه الله وحوليه وحوليه فمتى كان الجارحة معلما هدي شيغان ايغان اما وحشن بركان اما دقاقان لدري مد وحلا بري او يهي وامسك على صاحبه او قفكي درين او حقبتاه اغارته وقبتاه وقد وكان قد وكان قد ذكر اسم الله عند ارساله مركو درينا الله مدعيس او حسب بسم الله الله اكبر او يري حل الصيد وغارتاس او قبتاه واو حلال وان قتله هل الدلو نفتها كغود هذه ربته بالاجماع يعني وح خلاف علماء دحديده كتاغن ما جيرو waxaana tusinaya hadalkaas ibn katiir oo leeyahay ama aayaddu ay tilmaamayso si cadeeynayo xadiiska bukhari iyo muslim dhexdooda ku sugan xadiis adi ibn hatim radiyallahu anhu wuxuu leeyahay xadiis ibn hatim oo saxaabiga wuxuu yiri qultu ya rasuulallah rasuulka allah إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله عليه وحان درابو يري إيها وحلا براء يان دراب مقع إلهينا ومركان دري يبان كل شيء إلهي مقع إيسان شيء مركب حي حلاله نبي نوح كير عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم إيقاد وحبرتي هدي آدرته وذكرت اسم الله عليه allana markaad diraysid magaciisa aad xusto sheegto magaca ilaahay aad ku dirtahay fakul maa amsaka calayka bul wuxuu kuu qabta cun wuxuu eygaas kuu qabta ama dugaaga kuu qabtaay cun markaasaa cadiy wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allah wain qatalna hadday dilaan ka waran eeyihi hadday dilaano nafta ka gooyaan ka waran qaala wain qatalna haba dilaan hadday rabaan waad cunaysaa oo kuu bannaantahay maa lam yashribka kalbun laysa minha hadduusan ay kale ama dugaag kale oo aanan ka mid ahayn uusan la wadaagin dilkiisa haddii ay kale oo asagu la wadaago oo dilkiisa la wadaago sida uu ku dhintahay wuxuu leeyahay fa innaka innamaa samayta calaa kalbik walam tusami calaa hayrihi adiga kii aad dirtay baad ilaahay magaciisa ku xustaye kan kale warba kama aadan hin magaca ilaahay ma aadan ku sheegin marka kaas ma cunaysid haddii ay kale uu la wadaago oo la dila aadan adigana magaca ilaahay ku dirin yacni maaragtay cuni maysid buu yidhi waxaa hadiidkaasi ku jiray fain amsaka calayka hadduu kuu qabto faadragtahu faadragtahu xaya neefkii yani dugaaggii aad dirtay ama eygii aad dirtay baa qabtay yani ugaartii buu qabtay markuu qabto isagoon dhiman baad ku gaartay oo nolosha ay ku jirtaay mar haddiiba wuxuu yidhi faadragtahu xaya fadbaxhu buu yidhi markaas nolol haddaa ku gaarto waa inaad gowracdaa inuu intuu ka dhintay ma sugaysa haddaa adiga nolol isaga ku gaarto inaad hore ka gowracda baa la doonaya weya wain adragtahu qad qatal haddaad u tagta asagoo dilayna walam yakul minhu ousanna waxba ka cunin fakulhu haddii laakiin ou cuno hadduu cunaa adiga kuuma qaban in isagaa qabsaday markaas mid la tababaray ma aha intuu qabto hadduu cuno isagoo cunaya u tagtahay wax xaaraam way cuni maysa laakiin markuu inta dilo aad u tagto isagoo dhintay uunan cunin waa kuu bannaan tahay inaa cunto weeyaan maxaa yeelay fa ina akhda alkalbi dakaatuhu saasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam eyga qabashadiisa dhow qabtaa oo sidaa uu ku dhinto ayaaba gowriciisiiba ahba isagaa gowrac looga dhigay weeyaan marka waa kuu bannaan tahay weeyaan allah marka sidaasuu subxaana wa tacaala leeyahay wadkur isma allahi calayhi magaca ilaahayna dushiisa ku xusa oo yacni markaad diraysaan بسم الله ده سدا قدر ويا واتقوا الله إلهي كبقوا الله وحد عبستان يعني إن أغارتا أي حيوان كاس إيها أدرتين يعني شروط دي أيضا كامل أحين إن أدعنتان إلهي أغا عبسان شروط ده وحال غاربا أيها مركا دريس بسم الله إنا قدرتو مركا أيها إنو أي معلم يهي وحلبري إنو يهي يعني مجدا inuusan cunin oo markaa markuu kuu qabta uu kula sugo waxyaalahaasoo idil baa maaragtay ka mid ah shuruudiisii loo baahnaa weeyaan marka ilaahay uga cabsada in shuruudaas yani aad dhammaystirtaan ood oofsataan maxaa yeelay ina allaha alle sariicu lxisaabi xisaabkiisa alla uu degdeg badan yahay weeyaan aayaddaa marka duruusta laga qaadanayo culammada waxay yidhaahdaan yani xikam iyo maarata axkaam aad u badan ayaa laga qaadanaya waxa koo midda ugu horaysaa waxa weeye allah inuu tayibaadka noo xalaaleeyey waxyaalaha khabaa'idka la yidhaahdana naga xarimay aayaddaana ka qaadana wax alla wixii ayiba waa xalaal wey wax alla wixii khabiidana waa muxaram waxaan ka qaadanaynaayo kale in allah subxaanahu watacaala ugaarta waxa yani eeyaha iyo wax lamidkoo lagu ugaarsadaa iyo shimbiraha waxay noo qabtaan yaananba gowricin haddaan doonne inay noo xalaal yihiin ma waa ka qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa eyga ama waxa la diraayaa inuu yahay mid la tababaray inuu yahay mid la tababaray oo la edbiyey inuu yahay oo ah markii la dirana inuu dirmayo markii la joojiyana inuu joogsanayo taasaa laga qaadanaya markaas buu eyga xalaal kuu noqonaya wya waa inuu mucallam yahay eygaasi baa la rabaa waxaa laga qaadanayaa yacni inuu yahay qofka mucallimka ahee eygan bani aadamka eyga iyo waxa lamidka wax barayaahina inuu qof maahiro yahayo shayga xayawaanka sida loo edbiyo uu garanayo khibrad inuu uleeyahay qof walba iskama edbin karo waa inuu khibrad uleeyahay weyaan waxaa laga qaadanayaayo kaleeto yacni oo aan arkaynaa inay waajib tahay magaca ilaahay in maaragta la xuso marka maarata ugaartaas lagu dirayo waxa lagu ugaarsanayo magaca ilaahay inaa sheegtay inay waajib tahay baad ka qaadanaysaa laga qaadanaya haddii waxaan kaloo ka qaadanaynaa haddii ay eyga iyo shimbiruhu iyo waxa lamidkaa ay dilaan oo sida uu u dhintahay inuu maaragtay yani qofkana isagoo xayi xayaatale uu ku gaaro shaygii oo nool markay qabtaan isagoo mayita hadduu u tago uusanna cunin inay noo bannaan tahay haddii isagoo xayaato ay ku jirta aad gaartana inaad gowracayso oo la gowracaya baad ka qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya neefkaas inuu daahir yahay inaan la odhanaynin eygaan afkiisa baa nijaaso ahaayoo afka ku qabtee hala dhaqo meeshuu afka ku qabtay hala dhaqo lama odhanayo waa daahir afka meeshuu ku qabtay oo ku dilay oo ilkihiisa uu ku dilay lama dhaqayo maxaa yeele wax qosli ohoos nusuusta ay sheegtay ma jirto weeyaan yacni marna lama lama tilmaamayo wey waxaa kaloo laga qaadanayaa eeyaha iyo waxa lamidkaa in la kaydsan karo eygoo kale yacni laakiin waa in loo kaydsadaa kalba saydin wax la yidhaahdo ugaartoo kale lagu ugaarsanayoo kale waad waad kaydsan kartaa yacni beeraha oo kaleeto eeyaha inay kuu ilaaliyaanoo daayeerada iyo waxa lamidka kaaga ilaaliyaan waa loo kaydsadaa eeyaha arigoo kaleeto iyo waxa lamidka inuu maaragtay waxyaalaha kale ka dhiciyo kula ilaaliyo waa loo kaydsadaa way bannaan tahay oo nabigeena noo baneeyey calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan xadiid ibni cumar رضي الله عنهما وحولي عبد الله بن عمر يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل الكلاب أمر بقتل الكلاب أي أيه إلا الله يولد الدلو أي نبي فري إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية يعني إلا مارت أي أو مارت أرجع إيه وحل ماشية حوالها لغو إلاليو إيه أو إلالينا يو مارت دوريو beeraha kuwa lagu ilaaliyo ugaarta kan lagu ugaarsado wixii muhiimad qabanaayo oo ahamiyad weyn qabanaya ayaga la taaban maayo marka sidaa darteed way kuu bannaan tahay waxaa kaloo laga qaadanaya aayaddan oo laga fahmayaa cilmiga fadliga uu leeyahay cilmiga jahliga uu ka fadli badan yahay walidaalika waxaa arkaysaan eyga wax la baro la tacliimiyaa ugaarta ou dilo xataa uu kow ka siiyo dhinto waa kuu xalaal weyn baynamaa eyga jaahilka ah oo aan la tacliiminin waxa uu dilaa ay xaaraamkaa tahay ay xaaraam tahay eyga jaahilka ah oon waxba la barin qaabka loo ugaarsada aan la barin wuxuu dilana waa xaaraam wey marka sidaa darteed cilmiga sharafka uu leeyahay ayay tusinaysaa weya aayaddaa marka arrimahaas ayay ka hadlaysaa weya xikamkaas iyo axkaamtaasaan ka qaadanaynaa alyawma uxilla lakum alطayibaatu wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum wax kaloo naloo xalaaleeyey ayuu rabbi nooga warramay alyawma maantadan la joogo uxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey haddaa muslimiintii tihiin aayibaatu waxyaalihii wanwanaagsanaa baa laydiin xalaaleeyey waa waxay leeyihiin waa un hadalkii hadaaya la soo celiyey waxaana loo soo celiyey lita'kiidi alminna yani lita'kiidi alminna in dadka la galladaysto manna lagu sheegto lagu galladaysto darteed ayaa loo soo celinaya wailaa tayibaatku waa un tayibaatkiina loo xalaaleeyey aayadda horena waa kugu sheegay weyaan وطعام الذين كوي عنذودين والذين حلالين أوتوا الكتاب كتاب كالسيي ذكي أهل الكتاب كاها واليهود والنصارى يهود يا نصارى كمد أها ذبائح دودي وحا أي قلان لبل والذين حلاليون طعام كمرك هل كان لغو الشيقي وطعام بل عنذودي والذين حلاليون عنذا وحلو جيدا وحيالها الذبائح ذا أهو وحي لقور عويا وإلا waxaan la gowracaynin waa iska xalaal caadi waa hadii midalan yaani maartay beeraha waxa ka soo gurtaan oo kale iyo maartay iyo waxa soo dhan looma jeedo kuwa ma aha wax laga hadlay waa dhabiixadii gowraca weeyaan waxa ay gowraceen walidalika ayaa abdullah ibn abbas iyo mujahid iyo sa'id ibn jubair waxay ku fasiraan ta'amuhum yaani dhabaihahum baylayhim waxa loo jeedaa waa dhabaaixdoodii wixii maartay ay gowracaan ahlu kitaabka ayaa naloo maaragtay naloo xalaaleeyey ahlu kitaabku waxay gowracaan alyahuud wanasaara waana loo xalaaleeyey marka aayadan watacaamukum watacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum ilaahay leeyi waa laydin xalaaleeyey oo cunadoodii oo dabaa'ixdii loo jeedo inaad cuntaan xalaal bay idinta watacaamukum idinka cunadiinuna xillun lahum waa u xalaal wey bimacnaa inaad waxay maaragtay ayagu cunayaanna raashinkiinana inay cunaan waa u xalaal oo waa u bannaan tahay waalmuxsanaatu haweenkii yacni maaragtay xaraa'irka aha xorta ahaana waa laydiin xalaaleeyey yacni uxilla lakum almuxsanaatu weeye haweenkii muxsanaadka ahaaye xorta aha ayaa laydiin xalaaleeyey oo min almu'minaati haweenka mu'minaadka ka mid oo muslimiin muslimaadka ah waa laydiin xalaaleeyey walmuxsanaatu kuwii ayagana maaragtay cafaa'ifka ahaayee dhowrsanaa ayana waa laydiin xalaaleeyey haweenkii dhowrsanaana oo zinada ka dhowrsanaa ayaa laydiin xalaaleeyey oo min aladiina dadkii ka mid a uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin dadkii yani ahlukitaabkii alyahuud wanasaara haweenkoodii cafaa'ifka ahaayee dhowrsanaa zinada ka dhowrsanaa ayagana waa idiin xalaaleeyey dadkii alkitaabka hortiin kitaabka la siiyey goormay xalaal idiin noqonaysaa idaa aataytumuuhunna haddii aad siisaan ujuurahunna ay buhuurahunna meherkoodii haddii aad siisaan muxsiniina xaala kowniku muxsiniin idinkoo a kuwa dhowrsanayo zinadii iska ilaalinayo hayra musaafixiina kuwa zino la jahrayana eednan ahayn zino kuwa muujisanayana eednan ahayn walaa muttakidii akhdaanin saaxiib sireed kuwa samaysanayo zinadii qarsanayana aydnan ahayn ayaa laydin xalaaleeye wey waman yakfur qofkii gaaloobo biliimaani iimaanka qofka ku gaaloobaa faqad xabita camaluhu qofka iimaanka ku kufriyo oo diintii tawxiidka ka gaaloobaa faqad xabita wuu buray camaluhu camalkiisii uu samaystay riddadaasa ku buray weeyaan wa huwa qofkaasi oo iimaanka ku kufriyo gaalnimadii galay oo camalkiisu buray camalkiisa burayna fi laakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina dadka khasaaray mid ka mid ah weeyaan dadka khasaaray buu ka mid yahay aayaddan marka iyadana laba shay baana la kugu sheegaya labada shay waxa weeye cunnada ahlu kitaabka inay xalaal noo tahay sida cunnadeennaba iyaga inaan siino ay xalaal ugu tahay haweenka ahlu kitaabkana inay xalaal noo yihiin mid kalaa ku jirto lagaga hadlayo haweenka muslimaadka ah ee mu'minaadka ee xorta ahna inay xalaal noo tahay intaasaa lagaga warramaya weyaan midka ugu horeeya waa cunnada oo allah uu yidhi watacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum cunnada ahlu kitaabka xalaal bay idiin tahay cunnadaasna waxaan ku soo sheegnay inay dabaa'ixda tahay inay dabaa'ix tahay walidaalika ahlu kitaabka waxa ay gowracaan haddii ariiqadii oo gowraca saxda ahaa ay gowracaan waa noo xalaal wey ilaan wixii ariiqadii gowraca khilaafsanayd oo suuradda hore aan ku aayadda hore aan ku soo marnay haddii ay xoolaha u gowracaan xalaal ma noqonayo sida maalan way ceejiyeen ceegay ku dileen waa xaaraamu ahlukitaab baa ha u samaysta hadduu doono way garaaceenoo say u budaynayeen buu ku dhintay waa xaaraam wey sida annagaba xaaraana oo nooga aha buu xaaraam uga yahay iyo wixii lamid ah weeyaan yacni dabxi waxay ku sameeyaanay gowracaan ahlu kitaabku waa noo xalaal wey maalan yani waxaa dhici karta hadda waxay samee ahlu kitaabku yeeli karaan waxay yidhahdeen hadda dabxiga la sameeyo go- gowraca muslimiinta waa nooc cadaabka ka mida bay dhahan xayawaanka alla cadaabaa bay yidhahdeen marka saa darteed xabaday ku dhuftaan baa la yidhaha shoog bay ku ridaan rasaasay ku ridaan markaasaa shoog ku dhacaya neefku waa suuxayaa bay leeyihin hadday inta suuxo ay saa u daayaan oo sidaa ku baktiyo waa bakti wey waa bakti wey lama cunayo ahlu kitaabba ha sameeya hadduu doono laakiin shoog markay ku ridaan haddii inta xayaatada ay ku jirtaa inta loo tago la gowraco waxa weeye waa tii aan soo marnay ilaa maa dakaytum weeyaan tii aan soo marnay oo kale wey ay gowracaan ahlu kitaabku dabiixadoodu waa xalaal weeyaan saasay leeyihiin walidaalika ayuu maaragtay alimaam shawkani markuu ka warramayo wuxuu leeyahay hadal aad u qiimo badan oo soo guurinaya kitaabkiisa tafsiirka markuu kaga hadlaya aayaddan wuxuu leeyahay acaam waxaa la yidhahdaa buu yidhi ismun lima yu'kal waxa la cuno ayaa magacooda la yidhaahdaa wa minhu dabaa'ix waxaa ka mida buu leeyahay dabiixada waxa la gowraco waxa la cunay ka mid yihiin markaasuu yidhi wadahaba aktaru ahli اlcilmi ilaa takhsiisihi huna bidabaa'ixi ahlucilmiga badankooda acaamkan waxa loo jeedaa inuu ku gooni yahay gowraca waxa la gowraco ayay shee ay sheegeen buu leeyahay ay ku tageen ahlucilmiga badankiisa weeyaan markaasuu yidhi wafii hadihi اlaayati daliilu calى ana jamiica طacaami ahli اlkutubi min gayri farqin bayna اllaxmi wa gayrihi xalaalu lilmuslimiin wuxuu leeyahay aayaddan waxaa daliil baa ku sugan in cunnada ay ahlu kitaabku leeyihiin ayadoon la kala soocin ama hilib ha noqdo ama yuusan noqonine inay xalaal ay yihiin dadka muslimiinta ah wain kaanuu laa yadkuruuna calaa dabaa'ixihim isma allahi isma allah yacni haba ahaadeen markay gowracayaan magaca ilaahay bay yeesan sheegin bismi illaahi bay yeesan dhihine hadday gowracaan waa u xalaal buu leeyahy maxaa yeelay وتkun hdiه الآية مkصiصة لcmuuم qwلihi تaعaaلى وlا تأkلوu mima lm يdkr اsم اللahi عalayه aيadaas ayay تksiiص u taho la gooni yeelaya maxaa yl ilahi wuxuu yihi وlaa تأkلوu mima lm يdkr اsم اللahi عalayه ha cuninina ha cunina waxaan magaca ilaahay aan lagu sheegin markii la gowracayay yaa la cunin baa marka aayaddan waa laga soo reebay ahlu kitaabka yaysanba magaca ilaahayba sheegine cunadooda waa idiin xalaal baa la yidhi saasuu leeyahay wadaahiru hada buu yidhi marka hadalkaas daahirkiisa waxa weeye ana dabaa'ixa ahli lkitaabi xalaalun aayadda daahirkeeda ahlu kitaabka waxay gowracaan waa xalaal buu odhanaya wain dakara alyahuudiyu calaa dabiixatihi isma cusayrin yacni markuu yahuudiga gowracayo yani magaca ilaahay buu isku sheegin cusayr magaciisaba ha ku sheego oo ibnullahi ay dhihi jireen yuhuudda haba ku gowraca buu leeyahay waa xalaal oo odhanaya weeyaan isma cusayrna ku sheego waa xalaal markaasu wuxuu yidhi haddana yacni maaragtay wadakara annasraaniyu calaa dabiixatihi isma almasiixi nasraaniga markuu gowracayana magacii masiix oo nabiyullaahi ciisa haba ku sheege waa xalaal waa bannaan tahay buu leeyahay markaasuu dadka ra'yigaas qaba wuxuu tiriyo yidhi wa ilayhi dahaba abudardaa وعباadة بن الصاmد وبن عabاaس والزهري ورaبيicaة والشhacبي ومكxuuن dadkaasuu tiriyo صaxaabadii iyo amadii waaweyned iskugu dhex jiro weeyaan waxaa ka mid a abudarda صaxaabigaas baa ka mida cubاadaة بن الصاmد oo صaxaabigaa ka mida cabdاللahi بن cabاas baa ka mida محamed بن شhahaب الزهري baa ka mida yani rabiicata baa ka mida shacbi camr shacbi baa ka mida makxuul baa ka mida aimadaasuu sheegay markaasuu ra'yi kala sheego yidhi waqaala caliyun wacaaishatu wabnu cumar cali bn abi aalib iyo caaisha radia allahu canha zawji nabiyi sala allahu alay wasalam iyo cabdullaahi bni cumar waxay leeyihiin idaa samicta alkitaabiya yusamii gayra allahi falaa ta'kul waxay leeyihiin saddexdaasi haddii ninka kitaabiga ama yuhuud ha noqdo ama nasraani ha noqde aad maqasho asaga oo magaca ilaahay magacaan ahayn ku gowracayo xoolihii ha cunin buu yidhi ra'yigaasna wahuwa qowlu taawuus walxasan albasri taawuus ibnu kaysaan iyo xasan albasri ayaa maarata iyagana madhabkaas qaatay weeyaan waxayna qaateen watamasakuu biqowlihi tacaala allah hadalkiisii bay qaateen walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullahi calayhi aayadaas ayay qaateen waxaan ilaahay magaciisa lagu xusin yaan la qaadanin yani yaan la cunin magaca ilahay waxaan lagu gowracin yaan la cunin bay qaateen iyo aayadda wamaa uhilla ligayri illaahi bihi aayaddaasoo kale wixii ilaahay magaciisa magacaanayn kor loogu qaado wax xaraam lama cunayo wuxuu doonaba ha noqdo marka markuu soo wadaybu wuxuu yidhi khilaafka marka ilaa a'imadii saxaabadii qaarna waa ogol yihiin xataa magaca cusayr iyo magaca masiixa sheego qaarna waa diidan yihiin haddaad maqasho ka tagbiilayna cuni hadalkaasuu marka iswaafajinaya shawkani wuxuu yidhi fa hada alkhilaafu khilaafkaas ay a'immadu iskhilaafeen wuxuu leeyahay waxa weeye idaa calimnaa ana ahla alkitaabi dakaruu calaa dabaa'ixihim isma gayri illahi subxaanahu watacaala yacni markaan maqalno hadalka cali bn abi aalib iyo maaragtay caaisha iyo cabdulaahi bni cumar iyo taabiciinta rag kamida ay ku tageen waxa weeye oo aan dabiixadooda hadday magaca ilaahay magac aan ahayn ku sheegaan inay xaaraam tahay waa markaan ognahay inay ilaahay magaciisa magacaan ahayn ay ku gowraceen haddaan ogaano weeyaan markaasuu leeyahay haddaanan ogaanin marka wa amaa cadamu lcilmi haddaanan laga warqabin wuxuu ku gowracay ma magaca ilahay buu ku gowracay ninkan ahlukitaabiga mise magaca magacii allah buu ku gowracay ma naqaan ma garanayn wuxuu leeyahay faqad xakaa ilkiya dabari wuxuu leeyahay wabnu kaiirin alijmaca calaa xilliha lihadihi alaaya ilkiya dabari sheekha la yidhaahdo ibnu kaiir waxay soo guuriyeen ijmaac bay soo guuriyeen marba haddaan la ogeyn ahlu kitaabkaas waxay ku gowraceen aanan garanaynin magaca uu yahay inay xalaal tahay aayaddaanayna u deliishanayaan weyaan inay xalaal tahay ahlu kitaabku waxay ku gowraceen maba naqaan anaga mar haddaanan garanaynin oo magaceenna hortooda horteenna aysan yani bismi lcusayr iyo bismi lmasiix aynan ku gowracaynin annaga aanan war ka haynin waa noo xalaal bay odhanayaan waxayna deliishanayaan adilo fara badan oo maalan yani xadiidkii bukhaari ku jiray naagtii yahuudiyadda ahaydoo nabiyullaahi maxamed hilibkii usoo maarata sumaysnaa usoo dhiibtay yani hilib sumaysan ayay usoo hadiyeysay hadiyad ahaan ugu soo dhiibtay sunbay usoo marisay markaasay usoo dhiibtay weyaan marka yani ri lasoo sumeeyey oo lasoo solay ayaa nebiga loo soo dhiibay nebigana yani diraaca dhudhunka ayuu aada u jeclaa inuu maaragtay cunitaankiisa markaasuu nebigii dhudhunkii qaatay fanahashahu minhu nahsha hal mar buu goostay markuu goostay yaa wuxuu xadiidkaas bukhaari ku jiraa leeyahay diraacii baa nebigu wuxuu u sheegay inuu masmuum yahay sumaysan yahay markaasuu nabiga tufay calayhi salaatu wasalaam markuu tufay nabiga afkiisay saamaysay yani maaragtay suntii ciridkiisa iyo bay dhaawac badan gaarsiisay maaragtay suntii oo meesha ku jirtay nin saxaabi ahoo nabiga la cunoo la yidhaha bishr ibn lbaraa ibn macruur oo isaga nabiga la cunayna waaba u dhintayba suntiibuu u dhintay ilaa naagti yahuudiyadeed lasoo qabtay oo la weydiiyo la yidhi maxaad maaragtay saa u yeeshay markaasay yani maaragtay sheegtay oo tihi waxaan u yeelay bay tihi haddaad nebi ilaahay tahayna cuni maysidoo waa lagu warrami haddii aadan nebi ahaynna waa kaa raaxaysanayna dhibkaadan ka raysanayna sidaas darteed baan usoo sumeeyey bay ku tihi ilaa markii maadaama ninkaa saxaabiga oo u dhintay ayaa naagtiina la dilay yahuudiyadeed qisaas ahaan ayaa loogu dilay weeyaan marka waxay leeyihiin nebiga wuu hamiyey inuu cuno bal wuu goosan laha waa cuni laha mana uusan weydiinin riil la soo salay wey maxaa ku gowracday magaca ilahay miyaad ku gowracday iyo ma unan weydiinin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo la mida xadiidka imaam muslim oo warinaayo ayay iyagana deliishanayaan oo maaragtay markii khaybar yani maaragtay lagu duulay ayaa yani cabdullahi bn muqafal baa warinaya saxaabiga wuxuu leeyahay udliya bijiraabin min shaxmin yowma khaybara yani maaragtay jiraab ama jawaan ay ku jiraan daruur ay ka buuxdo ayaa muslimiinta loo soo tuuray markaasaan aniga qabsaday buu yidhi waan qabsaday markaasaan waxaan ku idhi buu yidhi laa ucti lyawma min hada axada anaa iskale qofna wax ka siin maayo waxaan maanta la iisoo tuuray cabdillahi muqafala sidaa yidhi markaasaan qofkii ag taagnaa fiiriyey buu yidhi faltafattu faidaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam yatabasam nebiga halkaana fiiriye qofkay agtaaga waaba nebigii ilaahay oo qoslayo dhoolla cadayna hadalkayga ku qoslayo marka taasna waxaa loo qaadanayaa bay leeyihiin yani inuu shaxmigaas ay muslimiintii cuneen maxaa lagu gowracay ahlu kitaabka ila yuhuud bay la diriraayeene yani maaragtay maxaa lagu gowracay ninna ma odhanayo marka mas'aladaasi ayay maaragtay culummadu u daliishadaan jumhuurta ahlu cilmigana sidaas ayay maaragtay qabaan inay xalaal tahay oo dadka ay yani ahlu kitaabka dacaamkooduna uu bannaan yahay yani sida ibnu kaiir oo kaleeto ijmaac buu soo guurini yani hadalkaas uu soo guurinaya inay dabaaixda ahlu kitaabku xalaal tahay binasi laaya wuxuu leeya wahada amrun mujmacun calayhi bayna alculamaa waa arrin ay ku kulmeen muslimiinta ana dabaaixahum xalaalu lilmuslimiina muslimiinta xalaal bay u tahay dadka ahlu kitaabka waxay qalaan lanahum yactiqiduuna taxriima dabxi ligayr illah waxay ictiqaadsan yihiin ilaahay cid aan ahayn in wax loo gowraco xaaraamnimadeeda walaa yadkuruuna calaa dabaaixihim ila sma allahi ila sma allah allah magaciisa mooy wax kalena kuma sheegaan buu yidhi marka ad hadal dheer iyo waday wain ictaqaduu fiihi tacaala maa huwa munazahun canhu tacaala wataqadasa habay ictiqaadiyeen wax ilaahay uu ka nasahan yahay oo ka hufan yahay oo maaragtay takliidkii iyo nabiciisa inuu maaragtay ilaahay yahay iyo habay ictiqaadiyeen hadday rabaane wuxuu leeyahy dabaaixdoodu waa xalaal buu odhanaya wakadalika culammada mucaasiriinta hadda joogto rag badan intooda badan sheekh naasir sacdi oo kale iyo culammadii yani waxaan ujeedaa zamankeena soo gaartay ma joogaan raximahum llah yani ayagana sidaasoo kale dabiixadooda way xalaaleynayaan ilaa sheekh axmed shaakir markii laga reebo sheekh axmed shaakir sheekha muxadis lmasri masaarida muxadisiintooda aakhir muxadis ay culammada ku tilmaama fi misra ayay sheegaan yani ninkaas sheekh axmed shaakir wuxuu leeyahay arrinkaas waxa weeye markay dabiixadooda xalaal noqonayso waa waagay ahlu kitaabka ahaayeen saasuu odhanaya laakiin maanta alyahuud waalnasaara oo oroba iyo amriika ku nool wuxuu leeyahay yani maaragtay iyo bilaad kaleba ku nool wuxuu leeyahay waxaan aniga goynayaa buu leeyahay fanaxnu naqtacu anahum laysuu laysuu ahla kitaab dadkaas ahlu kitaabba ma ahan uu leeyahay waaktaruhum mulxiduun laa yuminuuna billahi walaa bilambiya badankoodna waa wada mulxidiin uu leeyahay allah iyo ambiyadana ma wada rumaysnayo kutubtoodii iyo waxay qoreenaana meeshaa noo muuqata buu leeyahay marka isaga wuxuu leeyahay yani dabiixadooda ay sameeyaan waaba bakti buu leeyahy waxay gowracaan oo dhan bakti waayuu leeyahy wax ka jira male saasuu odhanaya marka calaa kulli xaalin yani ahlu kitaab yani mar haddiiba dadku ay kiniisadii waagii nebiga uu joogay ay geli jireen ay gelayaan duquustii ay akriyi jireen ay akrinayaan wixii ay wadan jireenoo bibalkoodii iyo waxay wadan jireen ay wataan macatabkii iyo beladii ay xirnaan jireen ay xiran yihiinoo wataan waxa weeye inta ay sidaas yihiin ilaa aan ka aragno wax shay si xaaraami inay wax u dilayaan waxa waye culammada intooda badan sheamed sheikhaan ubaa arkay sheekh axmed shaakir wax diidan oo arrinkaas dhahaya dabiixadooduna waa xaaraam nikaaxa naagahoodana waa xaaraam buu le lama guursan karaba odhanaya halkaasuu marinaya waan arki doona insha allahu tacala ayadadu markaa ka hadlayo amaa culammada kaleeto waxay leeyihiin waa bannaan yihiin marba hadday aanan arkaynin inay ilaahay magaciisa waxaan ahayn wax ku gowraco ariiqadii gowraca ariiqadii sharciga ahayd waxaan ahayn hadday ku dilaanna waa ka soo hadalnay waa xaaraam wey maxaa yeele muslimka kou dilo oo ul ku dilaaba xaaraam ah fama baaluka yahuudi iyo nasraani wuxuu ul ku dilo ama maarata xabad uu ku dilo uu ku suuxiyo ayana waa xaaraam weeyaan marka wa tacaamu aladiina uutuu lkitaaba dadkii ahlu kitaabka ahaa kitaabka la siiyeyna cunadoodii waa xalaal weeyaan waa lidin xillun xalaal wey lakum idinka lidin xalaaliy wa tacaamukum xillun lahum wa tacaamukum idinka cunadiinnana muslimiintii xillun xalaal weeye lahum ayaga xalaal u tahay waxay leeyihiin culammada xillu xillun lahum marka la leeyahay yacni wayaxillu lakum an tudcimuuhum min dabaa'ixikum aa loo jeedaa yacni waxaa xalaal idinka idiina cunadiina inaad quudisaan oo ahlu kitaabka yahuud iyo nasaare aad siisaan waa idiin xalaal wey macnahaasay leeyihin laakiin daahirka aayaddana siduu tilmaamayo waxaa la yidhi watacaamu lmuslimiina xalaalun liahli lkitaab muslimiinta cunadoodu ahlu kitaabka xalaal bay u tahay waa saas weeyaan laakiin labadaa qowl markuu ibnu kaiir ou ka hadlo wuxuu leeyahay qowlka hore ayuu rajaxayaa oo daahiroo muuqdo oo waxaa loo jeedaa idinka muslimiinta walakum an tudcimuuhum min dabaa'ixikum inaa cunadiina siisaan waad leedihiinoo waa xalaal wey saasaa loo jeedaa buu leeyahy maxaa yeelay waxa uu leeyahy wahada min baabi almukaafa'ati walmuqaabala yani mar hadduu koodi xalaal idiin noqday kiinana xalaal buu idiin noqday min baabi almukaafa'a la yidhaahdaa oo aad u abaalgud u samaynaysaan taasoo kalea loo jeedaa buu leeyahy ee xugum lagama warramayo walmuxsanaatu haweenkii yani ayaa la idiin xalaaleeyey oo dhowrsanaa ama se xorta ahaa oo min almu'minaati mu'minaat ka mid ah hadda aayadda waan soo marnay muxsana muxsanada waxa loo jeedo fii suurati nisa baan ku soo marnay yacni muxsanaadka hadda in loo jeedo alxaraa'ir kuwooda xorta aha loo jeeda muslimiinta xorta qofka markuu xor yahay yacni addoonta qofka muslimka ahi qofka mu'minka addoonta xataa muslimadba ha noqotee inuu guursado looma ogolo marba hadday addoon tahay oo addoonsi ay ku jirto ilaa laba shardi aan soo marnay waman lam yastadic minkum tawran an yankixa almuxsanaati almu'minaat waa soo marnay soo ma ahayn yani taasaan ku soo marnay waxaa weeye labada shardiyo loogu banaynaayo waxa weeye inuu heli waayo haweentii xorta ahayd xoolow ku guursado iyo inuu zino ka baqo markaasaa loo xalaaleeya labadaa shardi markii yani maaragtay la helo ayaa loo xalaalaynaya wailaa qofka kale looma ogolo qofka muslimka addoon inuu guursado looma ogola horaan uga soo hadalnay sababkana waxa weeye ilmaha ay dhashaba addoon uu sabab ugu noqon inay addooma noqdaan leanna haweentii hooyadii baaba addoonsi ku dhex jirta weeyaan saasay odhanayaan weeyaan marka walmuxsanaatu hadda waxaa loo jeedaa waa bimacna alxaraa'ir haweenkii xorta ahaa oo min almu'minaati haweenka mu'minaadka ka mid ah ayaa la idiin xalaaleeyey weeyaan taasaa la idiin xalaaleeyey walmuxsanaatu haweenkii xorta ahaa ama dhowrsanaa walmuxsanaatu ay alcafaa'ifu haweenkii dhowrsanaa oo min aladiina kuwii uutuu lkitaaba kitaabka la siiyo min qablikum idinka hortiina ahaana xillun lakum wey waa laidiin xalaaleeyey weeyaan marka muxsanaad marka hadda la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa waa cafiifaat baa loo jeedaa meeshaan cafiifaat bay culammada ku fasirayaan haween dhowrsan oo ahl kitaabka ka mid ah oon zaaniyad ahayn oo zinada iska ilaaliso taasaa loo jeedaa bay leeyihin alcafaaif ayaa loo jeedaa looma jeedo bay leeyihiin xaraa'ir looma jeedo marka waxay kulminaysaa buu leeyahay waxay kulminaysaa bay leeyihiin aayaddan muxsanada la yidhi haween kasta oo cafiifad ah bay kulminaysaa sawaaun kaanat xuratan oo amatan ama addoon ha noqoto ama maarata xor ha noqotee cafiifaba hadday tahay ahlu kitaabkatooda waa la guursan karaa ayay qabaan laakiin jumhuuru lculamaa iyagu waxay leeyihiin waa alxaraa'ir duuna alimaa haweenka xorta ah oo cafaa'ifka ehe dhowrsan ayaa loo jeedaaye addoommadii ma aha addoommada kuma jiraan bay leeyihiin marka haweenta ahlu kitaabka ah haweenta ahlu kitaabka ah waa loo xalaaleeyey yacni maaragtay inay dadka muslimiinta guursadaan nikaaxa markaan ka soo hadlaynay fii suurati albaqara uga soo hadalnay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna ayaan kaga soo wararnay ninka muslimka ah haween kitaabiyad ah waa guursan karaa laakiin gabadha muslimadda ahi nin kitaabiya ma guursan karo yahuud iyo nasraani ma guursan karo ma ujeedaa looma ogolo mar sidaa mushrikaba laguugu ogolayn ninka muslimka ah haween mushrikad ahoo wataniyad ah ma guursan karo looma ogola laakiin kitaabiyad waa loo ogoliyay inuu guursado weeyaan marka haweenkaas muxsanaadka ah waa la guursan karaa walidaalika ayuu ibn abi xaatim wuxuu leeyahay warinayaa aayaddaa markii ay soo degtay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna ayuu wuxuu leeyahay yani maaragtay cabdullahi bni cabaas buu ka warinay cabdullahi bni cabaas wuxuu leeyahay faxajaza annaasu canhunna haweenka mushrikaadka ha guursanina markii la yidhi ayay ka joogsadeen haweenkii inay guursadaan bay ka istaageen xataa nazalat allatii bacdaha aayaddan fii suurati almaa'ida ilaa ay kasoo degto uu rabbi leeyahay waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba markaasuu wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabaas fanakaxa annaasu nisaaa ahli lkitaabi nisaaa ahli lkitaabi dadkii markaasi waxay guursadeen markii waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba ay soo degtay haweenkii kitaabiyaadka ahaa ayay markaa guursadeen ahlukitaabka haweenkoodii ayay guursadeen marka culummadu waxay leeyihiin haweenka kitaab kitaabiyaadka ah ragga muslimiinta ah waa guursan karaan wayna u bannaan tahay inay guursadaan walidaalika ayaa waxay leeyihiin waqad tazawaja jamaacatu min asaxaabati min nisaa'i nasaara walam yarow bidalika ba'san akhdan bihadihi alaayati alkariima saxaabada rag badan oo kamid ah rag kamid aha ayaa haweenka nasaarada gaalada yani kirishtaanka ayay ka guursadeen nasaaradaasi ka guursadeen masiixiyiinta dhibna uma aynan arkaynin saxaabada qayb kamid ah arrintaana dhib uma aynan arkaynin ayagoo aayaddaasi qabsanaya bay leeyihin marka aayaddu waxay sariix ku tahay jawaaza nikaaxi alkitaabiyaati haweenka kitaabiyaadka guursigooda la guursan karo lidaalika saxaabada waxay yidhahdeen cuثmaan ibni cafaan baa ka mid ah dadka nasaarada ka guursaday waxaa ka mida xudayfata bnu اlyamani saxaabadaas baa ka mida baa la yidhaahdaa ayaa maarata raggii guursaday ka mid ahaa weya marka jumhuurta culummadu waxay qabaan inay ahlu kitaabka ay haweenkooda la guursan karo hadday cafiifaad ay yihiin ee dhowrsan yihiin sheekha hadda aan ka soo sheekaynayna sheekh axmed shaakir isaga wuxuu leeyahay maya buu leey lama guursan karo buu qabaa ma lama guursan karo buu leeyahay wuxuu leeyahay wa akharu nnisaai min tiika alumam allatii tantasibu lilyahuudiyati waalmasiixiya laysa fiihina cafiifaatun yani wuxuu leeyahay bal laqad sirna laa yacrifna albikaarata walaa yaxrisna calayha yucaashirna alakhdana duuna xayaa'in walaa xirsin calaa curdin abaxna min anfusihina liakhdaanihina waaxbaabihina kula shayin لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة ومعرفة داخلية في كل شيء يعني هذا الكاس أورمي هذا الكاس وحو هذا الآد ديروي وحولي هاي حوينك كتابياتك أنس بشيك أمداس يهود يا نصارى ما أنت كمدا أكثرية ذو بولية وحفيفات أما بلا هوان دورسان ما بغبان بولي هوان دورسان الزنا إسكايل على سا ما بجرتبه أورمي bal wuxuu leeyahay maba yaqaanaanma wax bikaaro la yidhaahdo bikraba maba yaqaanaan yani yaraantiiba waxaan fisqigay ku bilaabaan uu leeyahy wax bikro la yidhahda maba jira buu leeyahy maba yaqaanaan uu odhanay mana ku dadaalaan arrintaas waxay la la la saaxiibaan oy la tuntaan yacni dadkooda akhdaanta saaxiibadooda iyo kuway jecel yihiin ayay aad ula tuntaan ayagoo aanan maaragtay marna wax hayaa ah iyo xirsi midna usu yacni bikrada cirdigooda ay ku dadaalayaan inuu ku jirin buu leeyahay bal wuxuu leeyahay gabadhu maba guursato nin aysan marka horeba si fiican u baran macrifa daakhiliya la yidhaha yani nin aysan muddo badan aqoon dheer aysan dhex marin yacni mucaashara zawjiya camal wixii nin inaagtii dhex mari jiroo kale ilaa ay dhex maraan oy ninkaas si fiican u barato maba guursanayso uu leeyahay marka marka sheekhu xukumkaasuu riday marka wuxuu leeyahay yacni marna lama ogola buu leeyahay ahlu kitaabka dadka la yidhaahdaa maanta jooga zamankeenuu ka hadlaya xalaal maahan uu leey guurkooda ma jiro laakiin dee ummad dhan maaragtay haba agariyadu siduu sheekhu u sheegay haba noqoto isaga laftiisa waxbuu soo istisnooda uu leeyahay ila annaadiru aladi laa yu'bahu lahu walaa xukma lahu qayb naadiroo jirta oo maaragtay wax yara waa dhici kartaa buu leeyahay laga soo reebo marka calaa kulli xaalin ninka muslimkaa markuu gabadha kitaabiyadda guursanayo horta runtii intuu gabar muslimada heli karo waxa waaye ninka muslimka inuu gabar muslimada guursado ayay danta ugu jirtaa sababtu waa maxay waxa weeyaan ilmahan haddiiba ilaahay baa baneeyey la yidhahdo sidaas loo qaato ilmahan dhexdiina imaanayo badanaaba ilmaha hooyadoodii raaca carruurtaada waxa waa nasaaray noqonayaan kaniisadday aadayaan hooyaa tarbiyeynaysa barirta la tegayo inta aan hadda garanayno soomaalida oo gaalo gaalo inta naago gaalaa guursatay carruurtooda ay gaalo yihiin waa tiro badan yihiin oo aan muslim muslim aanan ahayn waa la yaqaanaa rag badanoo la garanayo soo ma jeed marka waxaa la rabaa qofka gabdhaha muslimaadka ah ayaga maanta ka badanba dadka ayagaa ka badan maxaaba kitaabiyaad ku gaarsiinaya muslimaadkaa tiradii ka batee ayaga ha nagu filnaadaan ayaga aan guursano laakiin mas'alada aayadda sida ilaahay uu u sheegay waa in annagana aan u dayno oo inay mubaax kuu tahay ood guursan karto waa in sidaas loo daayo wey maxaa yeele rabbi subxaanahu watacaala aayaddaa markuu soo dejiyey ilaa qiyaam saaca ayuu usoo dejiyey ee wax waktigii nebiga iyo waktiyo dhexe ku ekaa keliya ma ahayn leanna waxay nasaara ahaayeen ama maaragtay yahuud ay ahaayeen waktigii nebiga uu joogana way ahaayeen ilaa qiyaamana way ahaanayaan marka sidaa darteed waa shay mubaaxo ilaahay noo baneeyey laakiin qofka muslimka inuu diintiisa iyo awlaadiisa iyo curdigiisa inuu ilaaliyo ayaa muhiim ah oo ku gaabsada sida fiican haweenka muslimaadka inuu maaragtay ku kaarsado ayagaa nagu filan weeyaan walidaalika waxaad arkaysaa cabdullahi bn cumar ay culammada ka soo guuriyaan mufasiriinta ma uusan arki jirin haweenta nasaarada in la guursado haweenta nasra nasraaniyadda in la guursado waa diidi jiray cabdullahi bn cumar bal wuxuu dhihi jiray yani waa mushrikad oo kale buu dhihi jiray waa mushrik mushrikaat wayuu dhihi jiray wuxuu yidhi laa aclamu shirkan acdama min an taquula ina rabbaha ciisa haddayba aaminsan tahay rabbigeedaba inuu ciise yahay shirki ka weyn maba garanaya buu leeyahy shirki ka weyn maba ogi buu yidhi waqad qaala allahu tacaala walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina oo mushrikaat buu ku daray iyaga nasaarada halkaasu ku daray baynamaa saxaabada kale ay ku khilaafeen cumaan ibnu cafaan iyo sidaan sheegnay ay guursan jireen taasuu cabdullahi ibni cumarna laga soo guuriyaa weyaan idaa aataytumuuhuna ujuurahuna haweenkaas ahlu kitaabka goormaad guursanaysaan oo cafaaifka ah idaa aataytumuuhunna haddii aad siisaan ujuurahunna meheryaalkooda haddii aad siisaan ay muhuurahunna yacni idaa aataytumuuhunna haddii aad siisaan ujuurahunna fahuna xalaalun lakum wey idaada jawaabteedoo maxduufay leeyihiin ama horaa lagu tacalujinaya waxa ka horeeya oo maarata uxilla lakum taasaa lagu xeraya wey waa idiin xalaal haddaad meherkeeda siisaan meherkeedii haddaad siisaan walidalika ibn jariir الطabri wuxuu warinaya can jaabir ibn cabdillaah iyo maaragtay caamir الshacbi iyo ibraahim الnakhaci iyo maarata xasan اlbasri aimadaas wuxuu ka soo warinaya ibn jariir الطabri wuxuu ka soo guurinaya inay fatwoodeen ana الrajula إida nakaxa اmra'aة fazanat qabla dukuuliha biha anahu yufaraqu baynahuma wataruddu calayhi ma badala laha min almahri yani meherkaas haddii haweentii aada siiso yani ninkii baa naa guursaday xataa muslimba ha noqdo gabar muslimaduu guursaday meherkeedii buu siiyey intii uusan u tegin aysan dukuul dhicin ka hor ayay zinaysatay way zinaysatay markaasoo kale waxay leeyihin waxay fatwoodeen aimadaasi in la kala furayo labadooda meherkiina laga soo celinayo dhammaantii oo la siinaya bay fatwoodeen baynamaa naagta la mehriyo haddii la mehriyo gabadha haweenta haddaad mehriso oodan u tegin haddii aad furtaan nisfulmahri ay lahayd ayada wuxuu leeya wax alla wixii la siiye meherka waa laga soo celinayaa bay odhanaya maadaama ay sinaysatay cuquubaa looga dhigayaa bay odhanaya marka idaa aataytumuuhuna ujuurahunna markaad meherkooda siisaan ayay xalaal xalaal idiin noqonaysaa muxsiniina idinka oo kuwa dhowrsanaya ah oo zinadii iska ilaalinaya xaala kawnikum muxsiniin yani xaala kawnikum mutacafifiin idinkoo dhowrsanayo raggii yani zina inaad ka dhowrsataan baad doonaysaan hayra musaafixiina kuwa zina la jahrayana aydnan ahayn zina kuwa la jahraayana aydnan ahayn yani hayra mujaahiriina bizina zina aydnan muujisa muujisanaynin weeyaan walaa mutakidii akhdaani kuwa saaxiib sireed samaysanayana aydnan ahayn saaxiib sireedna aysan samaysanayn yani waxa weeye sifaaxa waxaa loo jeedaa maalan waa sida caadiga oo yani shay publicska oho qof walbaba u tegayo zinadii caan iska taho maaragtay calan loo arkayo lala jahray baa loo jeedaa yani itikaadu lakhdaanna waxaa loo jeedaa lama oga labadan qofood ayagaa saaxiibo ah ninkaan iyo haweentan cid kaleoo ka warqabtaa ma jiro saas iskaga macsiyaystaan taasaa loo jeedaa itikaadu akhdaan lanna alakhdaan waa jamcu khadanin ayaa la yihahda khadankana waa sidiiqa la yihahda lidalika la yihahda yaqacu cala aldakari wاlunha labadaba khadan baa la dhihi karaa ninka iyo iyo haweenta khadan ayaa la yidhaahdaa wey marka idinkoonan zinadii siraysanaynin wey walaa mutakidi ahdaanin yani hayra musiriina bizina zina eednan maaragtay siraysanaynin ayaa loo jeedaa walaa mutakidi akhdaanin markaad xaaladaas tihiin inaad dhowrsataan aad doonaysaan zina kuwa la jahraa eednan ahayn kuwa zina siraystana eednan ahayn oo saaxiib sireed lahayn haddii aad ahlu kitaabka meherkooda siisaan waa idiin xalaal gabdhahoodii inaad guursataan sidaasaa loo jeedaa wey waman yakfur biliimaan qofka iimaanka ku gaaloobo oo islaamnimada ka baxaahi faqad xabita qofkaasi wuu buray camaluhu camalkiisi waa uu buray yacni sharaa'ic alislaam iyo sharaa'ic aliimaan qofka diido oo ku kufriya waa gaaloobay weyaan sharciga islaamku haddaa ku gaaloodo tiraa ma raba waa ku gaaloobi wey iimaankiibaad ku kufrisay waa khalaas wey waad ku gaaloobaysaa marka daahirul aaya waxay tusinaysaa qofka murtadka ah in camalkiisa dhammaantii ou burayo biridati ridada uu la yimid oo islaamnimada uu kaga baxay ayuu ku ridoobayaa iyadoon shardi zaa'ida aan lagu darin ayay daahirul aaya tusinaysaa laakiin waxay maaragtay mawaadic kale qur'aanka uu ku sheegay marka qofka camalkiisa uu burayo mujarad uu murtad noqdo waa buraya laakiin waa marka uu riddadii uu ku dhinto uusan ka tooba keenin wey hadduu ka tooba keeno muslim noqdo khalaas wey yacni camalkiisi waa u soconaya laakiin haddii uu ku dhinto riddadaa iyo gaalnimadu camalkiisii ka kac wey waa buray maxaa yeelay allah baa odhanaya subxaana wa tacaala يعني مارت ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون في سورة البقرة أيام كسومرني يعني قفك الردوبو oo diinkiisa ka laabto oo sidaa ku dhinto isagoo gaal ah dadkaas camalkoodu waa buray wax ka soo qaad male adduun iyo aakharo ku buray naartuna aakharo dadka ku waarayo oo kufriga uu la tegay darteed ku waarayo ayuuna ka mid noqonayaa wey وهو قفكاسي وحو نقنيا مرتد كيه في الآخرة آخرة مركي لتقنا مالنت قيامها من الخاسرين ذاتك خساري وثواب إلهي وايي عذاب إلهي قلي أي كم نقنيا ويا هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد